galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa isniin bisha sebtembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waa soddon waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a oo aan ku eegi doonno shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta la soo gebagabaynayo iyo khudbadihii ay etoobiya iyo soomaaliya ka jeediyeen inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragta networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qoloba qoladay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo iyo ukraine oo hadda waxaa layihahda present issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacayo ay tahay oo lagaga wada hadlayo marka innaga soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira waddanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maalan damaca dee etoobiya inay baddeenna qaadata iyo
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe في كل اللقاءات التي عقدتها في الأمم المتحدة
nasiib darro qaynuunka keynta ee caalamka xukuma ayaa cadowga israa'iil ka dhigay inuu hor joogsado dhammaan xabajoojinadii siina wada dagaalkuu ku haya lubnaan maxaa yeelay dan kama laha sharci ahaanshaha xeerka caalamiga ayuu yidhi
waxaa sidoo kale aan diin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda sare ee somalilan ayaa amar ku bixisay in si deg deg ah loo sii daayo xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xidhnaa xabsiga mandheera ee magaalada dalka somalilan maxkamadda ayaa sharci darro ku tilmaamay xarigiisa iyada oo qoraal ay soo saartay maanta oo isniina ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee somalilan in xabsiga mandheera laga sii daayo xildhibaanka maxkamaddu waxay sheegtay in xariga xildhibaan maxamed abiib uu baalmarsanaa sharciga waxaanay u cuskatay in golaha wakiilada somalilan ay codcod aqlabiyada ku diideen xasaanadii ay xilaalinta dowladda doonaysay in laga qaado xildhibaanka xildhibaanka ayaa horaantii bishan lagu xidhay madaarka cegaal ee magaalada hargeysa isaga oo ka soo laabtay dalka imaaraadka carabta ku-xigeenka xogeya guud ee ururka xisbullah ee dalka lubnaan naciim qaasim ayaa sheegay in xisbigu uu diyaar u yahay duulaan kasta oo israa'iil ku soo qaado dalka lubnaan gaar ahaan dhinaca dhulka ayna si xoog ah uga hortegi doonaan sida uu hadalka u dhigay hadalkan oo ahaa kii ugu horreeyey ee kasoo baxay sarkaal ka tirsan xisbullah kadib dilkii xasan nasrallah ku-xigeenka xogeya guud ee xisbullah qaasim naciim ayaa waxauu intaa ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo isniina jeediyey in xisbullah uu dooran doono hogaamiye cusub oo bedelaya xasan nasrallah sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah israa'iil iyo in ay si waafaqsan u dhaqaaqi doonaan qorshayaashii hore loo dejiyey waxaa kale oo intaasi ku daray in laga yaabo in dagaalku uu dheeraado isagoo ballan qaaday in israa'iil aanay gaadhi doonin guul sida uu sheegay arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil subaxnimadii hore maantaoo isniina ay weerar ku qaaday gudaha magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan markii ugu horreysay tan iyo markii uu dilaacay dagaalka khaza sanadkii hore iyadoo weerarka lala beegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaal bartamaha caasimadda lubnaan taasoo keentay sida laga soo xigtay ilo dhinaca ammaanka ah in ilaa iyo afar qof ay dhinteen ilaa iyo hadda inta la ogyahay dhinaca kalena israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalay ay duqaysay baartilmaameedyo ay xuutiyiintu ku leeyihiin dalka yemen iyada oo weerarkan ay ku sheegtay mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuutiyiintu ku garaaceen labadii maalin ee lasoo dhaafay israa'iil weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo israa'iil kagala dagaalamayso mandiqada bariga dhexe laba maalinu kadib markii ay bayruud ku dileen hogaamiyihii ururka xisbullah ee lubnaan sayid xasan nasrallah duqaynta cirka ee israa'iil ku qaaday yemen ayaa lagu beegsaday dekada magaalada xudeyda wasaaradda caafimaadka xuutiyiinta hoos tagta ayaa ku waramaysa in duqaynta lagu dilay afar qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale dadka magaalada xudaydah ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in madaafiicda ay jireen inta badan adeeg ay jareen aan idhahda inta badan adeegii korontada dhanka kale ciidamada israa'iil ayaa sii wada madaafiic ay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku garaacayeen dalka lubnaan wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ee axaddii shalay lagu dilay ugu yaraan boqol iyo shan qof malaayiin qof oo ku nool gobolada koonfur bari ee maraykanka ayaa axaddii shalay bilaabay howlo isugu jira nadiifin iyo dayactir kadib markii roobab watay dabaylo iyo daadad ka dhashay duufaanta helen ay burburiyeen guryo badan wadooyin iyo bundooyin laga soo bilaabo gobolka florida ilaa gobolka virginia sida ay ku warantay warbaahinta c n n ee dalka maraykanka duufaanta ayaa gobolada south carolina florida georgia iyo north carolina iyo virginia ku dishay dad gaaraya ugu yaraan sagaal iyo siddeetan qof intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a israa'iil ayaa sad wararkaba ku maqlayseen weeraro xiriir ah habeennimadii axaddii ka fulisay dalka lubnaan waxayna ku dhawaaqday inay dishay taliyo kale oo sare oo xisbullah ka tirsanaa duqeymahan ayay sheegtay israa'iil inay uga gol leedahay in ay xaaladda kusii adkayso xisbullah oo weli u baroordiiqaya dilkii hogaamiyahoodii xasan nasrallah oo israa'iil duqeyn cirka ah ku dishay wariyaha v o e da arash arabsaadi ayaa inoo haya sheekadan waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere waxaa la arkayay qiiq ka soo baxaya wixii ka soo hadhay dhismayaal ay duqeeyeen dayuuradaha dagaalka israa'el dhismayaashaas oo ku yaallay duleedka magaalada beyruut ee dalka lubnaan militariga israa'el ayaa sheegay inuu beegsaday hogaamiye ka tirsan ururka xisbullah ururkaas oo uu maraykanku u aqoonsan yahay mid argagixiso ururka ayaa sabtidii xaqiijiyey dhimashada madaxii ururka xasan nasrallah ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in nasrallah uu ahaa qof doonaya inuu israa'il burburiyo nasrallah waxa uu ahaa argagixiye kale argagixiye ayuu ahaa waxa uu ahaa udubdhexaadka waxa uu ahaa injiinka udubdhexaadka u ah isaga iyo dadkiisu waxay ahaayeen kuwii dejiyey qorshaha israa'iil lagu burburinayo ayuu yidhi dhinaca kale iiraan oo taageeraha koowaad ee ururka xisbullah ayaa calan madow ka dultaagay qabriga imaam rida kadib geeridii xasan nasrallah arrintaasoo calaamad u ah in loo murugoonayo ururka xisbullah ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in xasan nasrallah uu ku biiray saaxiibbadiisii shahiidiinta ahaa isaga oo wacad ku maray inuu sii wadi doono jihaadka uu kala soo hor jeeda cadowga islamarkaana uu taageeri doono falastiin sidau ururku sheegay magaalada beyruut boqolaal qof ayaa hadda seexda waddooyinka magaalada iyadoo dowladda lubnaan ay sheegtay inay jiraan hal milyan oo qof oo barakacay ciidamada israa'el ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaallo dhowra oo ay ku muujinayaan duqaymo dhowr bartilmaameed oo xisbullah uu leeyahay oo lubnaan ku yaalla israa'el ayaa sheegtay inay u digtay dadka shicibkaahay inay ka fogaadaan goobaha dagaalka hase yeeshee ra-iisul wasaaraha lubnaan nijib miqati ayaa cambaareeyey weerarka israa'il nasiib darro qaynuunka kaynta ee caalamka xukuma ayaa cadowga israa'iil ka dhigay inuu hor joogsado dhammaan xabajoojinadii siina wada dagaalku ku haya lubnaan maxaa yeelay dan kama laha sharci ahaanshaha xeerka caalamiga ayuu yidhi weeraradii dhammaadkii toddobaadka ayaa ka sii socday magaalada beyruut arrintaasi oo keentay walaac laga qaaday waxa xigi doonaa dhinaca kale boqolaal qof ayaa ku dibadbaxay magaalada bakhdaad ee dalka ciraaq iyagoo ka dibadbaxayay dilkii xasan nasrallah dibadbaxayaasha ayaa isku dayey inay jebiyaan khadka cagaaran ee aadka loo ilaaliyo halkaasi ay ku taallo safaaradda maraykanku afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kerby ayaa isna ka hadlay xaaladda bariga dhexe ka taagan waa tan farriin uu ku soo qoray bartiisa x oo uu soo xigtay barnaamijka this week ee telefishinka a b c waxa uu yidhi si soka ayaannu la soconnaa sida iyo haddii xisbullah ama iiraan ay jawaabaan iyo weliba ururada kale ciraaq iyo suuriya waa inaan u diyaargarownaa nooc jawaaba waa inaan hubinnaa inaan diyaarnahay diyaarna waan nahay waxaan rumaysanahay inaan haysanno awooddii aan uga baahnayn gobolka laakiin ma cadda weli waa xilli hore in la ogaada ayuu yidhi wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in dad ka badan hal kun oo qofi ay dhinteen lix kunna ay dhaawacmeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay
aad ayuu mahadsanyahy maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da araash arabsaadi halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaa dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a saraakiisha gobolka north carolina ayaa ballan qaaday in ay biyo dheeraad ah iyo sahay kale u heli doonaan meelaha ay daadadku ku dhufteen isniinta maanta ah kadib markii duufaanta helen ay ku reebtay raad burbur ah guud ahaan koonfur bari maraykanka tirada dadka ku dhintay duufaanta ayaa kor u kacday oo gaadhay ku dhowaad boqol cashe ibraahim aadan ayaa soo akhrisay warbixintan wakaalada wararka a b ay qortay iyadana faahfaahinteenu haysa
ugu yaraan koob iyo sagaashan qof ayaa ku dhintay dhowr gobol gobolka north carolina oo ay ku jirto magaalada buuraleyda ah ee ashville ayaa waxaa la sheegay in soddon qof ay ku dhinteen gobernar roy kuber ayaa saadaaliyey in khasaaruhu uu sare u kici doono iyadoo samatabixiyayaasha iyo shaqaalaha kale ee gurmadka ay gaareen meelaha go'doonsan ee ay ka jiraan waddooyinka burburay kaabayaasha dhaqaalaha oo sidoo kale burburay iyo fatahaado baaxsan sahayda ayaa waxaa lagu daabulay gobolka ku hareeraysan magaalada go'doonsan ee ashville iyada oo la adeegsanayo xagga hawada maamulaha degmada bancombe arvil binder ayaa waxa uu ballan qaaday inay cunto iyo biyo u heli doonaan magaalada isniintan maanta ah waan ku maqalnaa waxaan u baahannahay cunto waxaanan u baahannahay biyo ayuu binder ku yidhi telefoonka maalintii axadda isagoo la hadlayey saxafiyiinta shaqaalaheenna waxaay sameeyeen codsi kasta oo suurtagal ah oo ku saabsan taageerada gobolka waxaanan la shaqaynay urur kasta oo na soo gaaray waxa aan idiin ballan qaadayo waa in aan aad isugu dhownahay saraakiisha ayaa ka digay in dib udhiska iyo ka soo kabashada khasaaraha baahsan ee guryaha iyo hantida burburay ay noqon doonto mid dheer oo adag duufaanta ayaa kor u qaaday nolosha koonfurta bari ee maraykanka oo dhan dhimasho ayaa sidoo kale waxaa laga soo sheegay florida georgia south carolina iyo virginia kober waxa uu ka codsaday dadka degan gobolka north carolina in ay ka maarmaan safarka ammaankooda dartiis iyo in waddooyinka loo banneeyo gaadiidka gurmadka deg dega ah in ka badan konton kooxood oo waxbaara ayaa ka shaqaynaya gobolka oo dhan iyagooo raadinaya dad go'doonsan madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa ku tilmaamay saamaynta duufaanta mid cajiib ah waxaana uu sheegay in uu booqan doono aagga toddobaadkan waxa uu u sheegay saxafiyiinta in maamulka uu siinayo dowlad goboleedyada sida hadalka loo dhigay wax walba oo aan haysanno si ay wax uga geystaan wax ka qabashada duufaanta duufaanta heline ayaa ruxday xeebta goor dambe oo khamiistii ahayd deegaanka big ben ee gobolka florida iyada oo uu heerkeedu yahay qaybta afraad ee cabirka duufaanada oo wadata dabaylo ku socda laba boqol shan iyo labaatan kilomitir saacadiiba helina ayaa iyadaoo daciifa oo qabowday waxa ay si deg dega u dhex martay gobolka georgiya kadibna waxay sii dhex martay labada carolina iyo tennessee oo ay ka da'een roobab mahiigaana kuwaas oo ku fatahay dooxooyinka iyo webiyada iyo biyo-xireennada ciriiriga ah in ka badan laba milyan oo milkiilayaal guryo ah iyo macaamiishii kale ee tasiilaadka ayaa weli koronto la'aan ahaa habeennimadii axadda south carolina ayaa ahayd meesha ugu badan ee ay korontadu ka maqnayd waxaana goberner henry macmaster uu weydiistay dadka degaanka dulqaad iyada oo shaqaaluhuna ay la tacaalayeen ka shaqaynta kaabayaasha korontada maamulaha hay-adda fima diane criswell ayaa socdaal waxa ay ku martay koonfurta georgiya axaddii shalay waxaana ay qorshaysay in ay joogto north carolina isniintan maanta ah biden ayaa sabtidii waxa uu ballan qaaday in dowladda federaalka ah ay kaalmaynayso degaanada ay burburka weyn u geysatay duufaanta helina waxaana uu sidoo kale ansixiyey ku dhawaaqidda masiibada ee north carolina samaynta maalgelin federaal ah oo loo heli karo shakhsiyaadka ay saamaysay duufaanta helina
aad ayuu mahadsan tahay cashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a oo aan ku eegi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta lasoo gabagabaynayo iyo khudbadihii ay etoobiya iyo soomaaliya ka jeediyeen maxamed coraad xasan ayaa soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniina lagu soo gabagabaynayo magaalada new york kulanka sanadlaha ah ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii kii ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka iyadoo sanadkan uu ahaa kii aad waxaana xubno ka ah wadan oo ay matalayeen madaxweyneyaal ra-iisul wasaarayaal wasiiro arrimo dabadeedyo iyo wafuwo kala duwan oo la socday madaxda sanad walba waxaa kulankan halkudheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobey doonayso in xoogga la saaro halkudhegaas oo sanadkan ahaa qofna yaan laga tegin gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda higsiga horumarka waara iyo ilaalinta karaamada baniaadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgelayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku horimaadyo xarkaha goostay oo ka taagan yukrain ghaza suudaan iyo meelo kale haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto waxaan su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo geeska afrika waa gole ay isugu yimaadaan boqol iyo sagaashan dal iyo wax lamida marka waxaa lagaga munaaqishoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaragta xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhalinyarada arrimaha qoyska iyo haweenka inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaa waxyaabahan maaragta networkingka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qoloba qoladay markaas xiiseynaysana ay raadsanayso haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas oo laba jeer soomaaliya ku matalayay shirkan ayaan su-aashaasii weydiiyey
waa maadsantaha colaal adeer anugu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama general assemblyga la yiraahdo mar waxay ahayd sebtembar laba kun iyo ko iyo tobankii waktigaasi waxay ahayd lixdii bisha sebtembar ayaanu waxaanu go-aansanay in road map dalkan loo sameeyo road mapkaasoo qeexaya in dalka laga saaro kumeel gaarnimada dastuurna loo sameeyo doorashona loo qabto ajendahaas marka ayaanu geynay u n-ka khudbadii marka anugu aan jeedinay waxay ku saabsanayd programka road mapka oo aan soomaaliya ay leedahay ajendahaasoo aanu u bandhignay inaanu wakti cayiban ku qaban doono shaqooyin cayiban ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorashada la qabto dastuurka la qoro iyo kumeelgaarnimada oo dalka laga saaro marka labaad oon tegnay waxay ahayd sebtembar laba kun iyo labiyo tobankii markaasoo dowladda xasan sheekh markaa la doortay cusbayd anigu marka aan weli ziir ra-iisul wasaare sii ahaa marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay u n-ka ee saddexda ahaa in wixii requirementkii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay xitaan marka ay tahay soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo kumeel gaarnimada marka labadaas jeer baan tegey labada ajendaan la tagnay dabcan mar walbo aad meesha tegaysaana dee adiga ajendihii kuu khaasa oo aad danaynayso ayaad la tegaysaa ama shirar gaarahoo gooni gooniyood wadamada la yeelanaysa ha noqoto ama ha noqoto khudbadda guuda ee la jeedinayo shirkan golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sanadkan soomaaliya waxa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay soomaaliya dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya ethoobiya ay wajahayso cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa qaba in soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa aad buu muhim ugu yahay sidaad ka warqabto soomaaliya janwarida hadda soo socota waxay l ka mid noqonaysaa shan iyo tobanka security councilka oo go-aanada iyo waxaas gaarta marka shirkan waktiyey waktigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo iyagana dana kalihis u yimaadaan oo waraystaan oo oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale oo ay danta ka leeyihiin way ku way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhow sidii mustaqbalka ay markay security councilka fadhiistaan arrimahaasoo kale weliba xasaasiga u ah hadda soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka deriska etoobiya iyo xaalkeeda waa ogtahay iyo badda cas iyo waxa ka socda cunaqabatayntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaasoo dhami waa waxyaabaha soomaalidana aad ay u xiiseynayso dalalka kale oo ama deriska ahaa ama ama ama dalalka waaweynna ay aada u xiiseynayaan marka waxaad moodaa soomaaliya hadda waktigeeda ay shirkan kusoo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta soomaalida waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado laakiin dalalka awoodari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan foorumyo gaara oo ay ay la shirayaan dalalka kale danta ay ka leeyihiin maaha one on one keliya maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa waxaad leedahay dal hebel baa la yidhaahdaa arrintaasaan ka hadlayaa intaasoo daloo aad xiiseynaysaad casumaysaayo hotelkaaga ama ama gudaha u n ka xafiis inta ka qabsatid aada isugu imaanaysaan oo danahaas gaarka ah aada kala xaalaysaan marka soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaara ay aragto haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaarahoo feer socdo kaas ay gooni u qabsadaan laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyne aad ay uga faa'iidaystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan sanadkan khudbadaha madaxdu ka jeediyeen shirka waxay xoogga ku saareen sidii dunidu isaga kaashan lahayd soo afjaridda dagaalka khaza iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaalka oo ku baaha gobolka oo dhan cabdiweli cali gaas ayaa ka warramaya ajendayaashii caalamiga ahaa ee ugu waaweynaa shirka iyo waxa soomaaliya ay xoogga saaraysay waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo ukraine oo hadda waxaa la yihahda present issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayay marka innaga soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yidhaahdaa mathalan damaca dee etoobiya inay badeena qaadata iyo dee ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba soomaalida dee waxa weeye markaad bilateralka waxyaabaha ugu muhiimsan oo side yani mataqaana meeting waxa la yidhaahdo waxaa lagaga hadlaa waxaa weeye in aad ajendaha marka bressing issueska adugu aad leedahay soomaalinimo ama ha noqoto isku haynta dalka ama ha noqoto ajendaha kaloo dowladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye wax meesha loo tagaahay general assemblyga laftigiisana aragtidaada a ka dhiibato oo la noodgareeyo la noodgareyn waddan walbaaba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay waa la noodgareynaya waana la qoraya marka in ajendahaasi si guudna aada ugala hadasho general assembly meetingka khudbada ka jeediso si gaar gaarana wadamada aad si gaara u danaynaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka markaa kuu ah aada kala hadasho marka waxaan isleeyahay soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday ee dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka soomaaliyeed waa ajendo muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkana laga gado ajendahaasna la geeyo general assembly meetingka oo lagaga hadlo waa muhiim inay wadamadu ay dhegeystaan firada dhegeystaan oo aragtidaasi aada gubadisaahay aada bay muhiim u tahay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay uu ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu hogaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka ruushka ee ukraine uu fashilmay islamarkaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda israa'el iyo xusbullah ee lebnaan
hogaamiyaasha dhiggayga ahow yaynan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeenna xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wadaxaajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka deggan labada waddanba ay guryahooda xuduudda ku yaalla si nabada ugu sii nagaan karaan waana waxaannu si aan hagar lahayn uga shaqaynayno sidii aannu ku gaadhi lahayn shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka khaza uu ku sii dhowaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada khazana ay gebi ahaanba burburtay madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhoweeyey isagoo ka hadlay falastiiniyiinta ku dhintay dagaalka khaza kuna baaqay in la joojiyo
qoysas badan oo falastiiniyiin ah ayaa la baabi'iyey magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka in ka badan boqol qoys ayaa gebi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi ma jiraan wax ka hadhay kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha waa in la joojiyo dembigan hadda waa in la joojiyaa joojiya dilka carruurta iyo dumarka joojiya gumaadka joojiya dirista hubka israa'iil waalidani ma sii socon karto haddaba saamayn intay la eg ayay yeelan karaan khudbadihii ay madaxdii uu ku jiray biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka khaza waa kan cabdulkafaar cabdi warneere mar kale maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay bariga dhexe iyo gaza iyo humanitarian hala gaarsiiyo oo caawimaad hala siiyo oo dagaalka hala joojiyo oo arrintii maaragtay two stateka labadii labadii dal oo isfeer yaalay ha laga dhigo falastiiniyiinta iyo israa'iil iyo waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxadda guud maahane wax effectiya kuma laha weli sidaad ku sidaad ka warqabto maraykanku wuu taageerayaa yuhuudda hubkiibuu siinayaa wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maaragtay say rabaan ay ka sameeyaan ilaa ay go-aanka gaaraan taasna wuxuuba maraykanku u daayeynay yuhuuddu inay go-aanka gaarto iyaguna ay gadaal ka fadhiyaan marka hadalkiisaani wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good inuu maaragtay dareemo maaragtay maadaama uu oday yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqaynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin maxaha xabajoojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashoodo dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe in ka badan kow iyo afartan kun oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay halka boqol haystayaal israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo miro dhalaya wakhtiyada dhow randi slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay washington oo v o eda u warramaysay ayaa qabtaa in dhinacyada khaza isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay
ma arko wax badan oo soo jiidasho leh waxaan u malaynayaa in labada dhinac xamaas iyo ra-iisul wasaaraha israa'el ay u muuqdaan in ay u diyaargaroobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu samayn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha ukrain iyo suudaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan khudbad uu ka jeediyey jimcihii ayuu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wada jira wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida khaza ukrain iyo suudaan waxaa kaloo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan ethoobiya iyo soomaaliya isagoo sheegay in ethoobiya ay halis ku hayso qarannimada iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya
soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday etoobiya kuwaasoo ku xadgudbaya qarannimadeenna iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya iskudayga etoobiya ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in damaca ethoobiya uu ka weyahay helista deked heshiiskii ay la gashay ethoobiya somalilanna ku tilmaamay mid sharci darro ah Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However, dekedaha soomaaliya mar walba etoobiya way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee etoobiya oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul gobolladeenna waa mid wiiqaysa madax bannaanida soomaaliya waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha goonigoosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeenna dhinaca kale khudbad uu ka jeediyey isla maalintii jimcaha golaha maanka ee qaramada midoobey saacado yar uun kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya taye salesi ayuu kaga hadlay heshiiskii isafgarad ee ethoobiya ay la gashay somalilan bishii janawari ee sanadkan
heshiiska is-afgarad ee ethoobiya iyo somalilan waxa uu ku salaysan yahay xaalado siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira soomaaliya ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah waddamo kale ayaa heshiisyo sidan oo kale ah galay marka ma jirto sabab ay dowladda soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aanan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga iyadoo uu soo dhammaanayo wakhtiga howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee admis lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dowladda masar oo muran dhinaca biyaha webiga nayl ah uu kala dhexeeyo etoobiya waxay soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu walaac ka muujiyey wax loo arkay inuu la jeeday kuluglahaanshiyaha dowladda masar ee arrimaha soomaaliya
of actors from outside the Horn of Africa region undermine these efforts. Nevertheless, Ethiopia will not be deterred from its resolute commitment dhaqdhaqaaqyo dhowaan ay sameeyeen dhinacyo ka baxsan gobolka geeska afrika waa kuwo wiiqaya dadaallada nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada etoobiya lagama baqdin gelin karo dadaaladeeda ku aadan ka go'naashiyaha la dagaalanka argagixisada soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada etoobiya ee hadda ku sugan soomaaliya oo lagu qiyaaso ku dhowaad toban kun inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub haddii etoobiya aysan ka laaban heshiiska badda ee ay somalilan la gashay wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ayaa ku mana sheegtay soomaaliya
I'm confident the government of Somalia will soon recon with and recognize the sacrifice we made to Somalia's liberation from the grip of terrorist groups.
Waxaan ku kalsoonahay in dowladda Soomaaliya ay dib u eegi doonto oo ay aqoonsan doonto nafhornimadii aan u samaynay xoreynta Soomaaliya oo gacanta ugu jirtay kooxaha argagixisada.
inkastoo ay khudbado dana kala gaar gaar ah iyo kuwo caam ahba xambaarsan ay madaxdii dunida ka jeediyeen shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan haddana waxaa su-aal la gelinaya go'aanada ka soo bixi kara iyo fulintooda waa kan cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya dabcan mar walbaaba waxaa ka soo baxa resolutions wax la yidhaahdo waxaa laga soo saaraa qaraaro laakiin qaraaradaasi inta badan waa numbinding wax la yidhaahdo macnaheedu waxa wey number resolutions waxa weeye go-aamo maaha cid gaara ku khasbaya in ay qaado tallaabooyin gaara macnaha waxa weeye go-aamada waa la soo saaraya waxay leeyihin waxa la yihahdo moral imperative oo ah waxay leeyihiin yacni qadiyad moraal ah bay leeyihiin laakiin oo yani dabcan loo baahan yahay tixgelinteeda leh laakiin ma aha resolutions haddii dal laga soo saaro iyo dii ama ukraine laga soo saaro ama israel laga soo saaro binden oh oo khasbaya in ay yani tallaabo laga qaado dabcan hawsha saad la socoto ugu badan amase yani ajendayaasha masiiriga waxaa lagaga hadlaa waxa weeye security councilka waxaa la yidhaahdo oo ah shan iyo toban wadan shan barmanant ohoo joogto ah oo iyagu vita power leh marka dhibta waxay tahay ka taagan shan iyo tobanka wadan ee security councilka sanad walba kuwa kale waa rotating oo way isbedelaan laakiin shantan oo ah maraykanka iyo ruushka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo chineeska ayagu waxay leeyihin waa permanent waa joogto waana waxay leeyihin vita power wax la yiraahdo marka dhibta jirto hadda laga hadlayo oo aad hadda looga doodaayo waxay tahay in waxa la yihahda global southka yani waad garanaysaanoo waa saddex wadan oo oo yurub ah iyo maxaa la yiraahdaa iyo iyo maraykanka iyo chineeska oo iyagu soo galayba u n-ka toddobaatan iyo kowdii marka waxaa lahahda global southka oo adduunka u badan yahay oo populationkiisu ugu badan yahay kuma laha nufuus yani kuma laha awood security councilka sababtoo ah mar walbaaba wadan shantaa ka mid ah ayaa ajendahaaga laga yaaba inuu vita saaro marka marka doodda waxay tahay structureka u n security councilka in wax laga bedelo si mataqaana cadaalad loo helo si mataqaanaa arrimuhu isku si adduunka u saameeyaan lakiin hadda waad ujeedaayo intaas oo resolution ayaa laga soo saaray israael iyo bariga dhexe iyo dhulka ay haysato iyo dhulka ay qabsatay iyo dadka ay leynayso mar walbana waxa weeye markii timaado security councilka ayagaa saaraya vito saaraya maraykanka ayaa vito saaraya ayaga weeye yani qaraarada ugu muhiimsan for example marka la dooranayo xogayaha guud ee qaramada midoobay shantaa wadan inay raalli ka yihiin haddaan raalli ka ahayn dabcan wataqaanaa wuxuu saaraya vito sidii ka dhacdayba butrus khali markii la damca in loo cusboonaysiiyo jagada shan sano oo kale loo cusboonaysiiyo waa tii ay dhibtu ka timid maraykanku uu diiday marka hawsha inta u badnaydna waxaa lagu hayaa security councilka iyadiina meel cadaalad ka jirta maaha marka dhibta ugu weyni taa weeye oo loo baahanya xal in loo helo cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa isna isla arrintan ka jawaab celinaya laba waxbaa muhima oo ka soo baxa golahaas la isugu yimaado kow waxaa la prioritize gareeyaa amase ahmiyad gaara la siiyaa danaha caalamka markaas leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah mar masalan waxaa la odhanayaa aynu sanadkan sare u qaadno arrimaha dhalinyarada ama aynu sare u qaadno dadka laga tabartarooyo disabilityga qaba ama wax noocaasa amase climate changega waxa loo yaqaano oo cimilada iyo adduunka aynu xakamayno oo oo waxaa la sameeyaa ajendo guud oo caalamkao dhani dalalka dowlad kasta gooni loo farayo inay arrintaas ay hurtalin u samayso markay dalkeeda ku noqoto oo dal waliba uu uu go-aan ka gaaro ama sidii uu uga qayb qaadan lahaa taas waa mid midda labaadna waxa weeye waxyaabo waxaa jira isaga ku saabsan miisaaniyadiisa iyo iyo maaragtay dadka saraakiisha sarsare oo boosaska loo magacaabayo iyo waxaasoo dhan iyo waa lasoo jeediyaayo waa meesha u n-ka sida loo maamulayo iyo aad baa looga munaaqishoodaa iyadana labadaas shay baa ugu muhiimsan laakiin waxa kale waa wax loo yaqaan resolutions ama hadallo aan runtii cidina maaragtay hadhow tagi xoojin karin oo darageli karin oon enforcement lahayn oo resolution laga soo saarayo oo laleeyahay masalan beriga dhexe oo kale sidaas ha laga yeelo laakiin ciddii fulin lahayd iyo ciddii xoojin lahayd iyo waxaasoo dhan isagu awooddaas ma laha intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada new york ee dalkan maraykanka ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo barteenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaal xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay nala socodsiinaysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka waxaa doodaygala qaybgalaya kornel yuusuf xuseen iyo isxaaq xuseen mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey kornel yuusuf alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waa bihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eda iyo saaxiibkayga dooda igula jira dhammaan waa salaamaya salaamta islaamkaana ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka soomaaliya ka jira kuwaasoo dad badan si xaqdarraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami kara nasiib darro waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan idhahdo allah u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha buskeeyo intaa taa haddaan uga gudbo runtii anugu aragtidaan qabaa waxaa weeye arrimaha maanta ka jira dalka soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee wakhtiga dheer ka soconaya dalka soomaaliya waxa keliya ee lagaga hortegi karaa waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cid aan ahayn oo xakamayn kartaa innaba hawleekaatee ma ay jirto sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarraysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo anugu waxaan aaminsanahay arrintaas lagaba maarmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka soomaaliya goobtay doomaan ha noqdeen isxaaq colaada qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeedama waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baxda v o a bismillahi raxmaan raxiim walaal seynabe aniga waxaan qabaa marka hore saaxiibkay halkan igula jiro waan salaamahayaa salaanta saamka ayaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo adaygiba marka intaa markaan ka gudbo aniga waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo waayo waad ogtahay soomaaliya dhaqan ayay leedahay dhaqanka ayay arrimahan oo kala u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayaa u istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaa udiinka dhammaan waa loo istaagi jiray hadday iskaashidaan ulmaa udiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan dowladda soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi waana lasoo afjari karaa soomaaliya dhaqankeed waxbaa geeda hoostooda ku heshin jirtay laakiin haddii haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa soomaaliya maanta waad og tahay dowladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiis nin haga kasoo jeeday midkaan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay galaaso kale ay ka abuuranto halkaa marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaacudiinka in loo daayaan qaba anigu dowladdan intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso marka soomaaliya dhankeeda sidaas u ahaan jiray sidaasaan hadda ay igula habboon tahay waayo oday dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas wey marka intaasaan qaba anigu waxaana rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowladda soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedadii ona ulmada intaasaan qaba wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
haddii aan dib kugu soo noqdo korneyl yuusuf waad dhegaysanaysaa isxaaq waxa uu ku doodaya xalka keliya ee looga hortegi karo colaada qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortegi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda isxaaq runtii saynabey anigoo ictiraamaya saaxiibkay aragtidiisa anigoo ictiraamaya runtii xagashaa uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaasa oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen laakiin qabiillo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsani aysan jirin oday iyo culummaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arrintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa saxna ma ahan qof kasta oo qof soomaaliya xaqdarro ku dila anigu cadowga soomaaliyeed baan u aqaanaa dowladdaana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso haye isxaaq adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago colaadahan soo noqnoqda
saynawe aniga waxaan qabaa oday dhaqameedka doorkooda iyo culmaa udiinka doorkooda in loo daayo dowladana ay la garab istaagto tasiilaadkan sheegay ay u fududayso safarada iyo tasiilaadka ay u fududayso waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii hayay ka warqabay ayaga weeye ulma udiinkan waa ulmadii marka insha allahu haddii ilaah yidhaaho wax hadda oo weyn saas maaha dagaal weligeeda las dagaala jiray laakiin waxaa dhadhaxadin jiray dhammayn jiray ulmaa udiinka iyo oday dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqayn jiray shaqadoodana ay tahay marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo marka insha allah dowladda melihii ha ka joogto melihiihii dadka ha garab istaagto arrimahaas ka shaqayna ha garab istaagto tafsiilaadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay dowladda culmay leedahay oday dhaqameedaay leedahay inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xur ay ugu dhigdo talada iyo maarata waxyaabaha ay leeyihiin iyo shaqadooda in loo daayo xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay korneyl yuusuf xuseen iyo isxaaq xuseen mursal inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabad geli
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho inoo usoo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya mahad cali xidir
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jexjeexi doono dhammaan kulamadii isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida bermer liiga seeriyada talyaaniga dhaliigaha sbin iyo bundisliigaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabdulaahi maxamed cali oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho armaan xasan xuseen oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo cabdishakuur shaafici cabdi shakra oo ka mid ah ciyaarto ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay cabdulaahi maxamed cali oo aan wax ka weydiiyey kulamadii toddobaadkan dhacay isagoo ku horeynaya barbarihii city iyo guulihii ay kala gaareen min arsenal ilaa iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea oo ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a ugu horeyn run ahaantii kulamadii premier leagueah ee laga ciyaaray toddobaadkan kasoo bilow kulankii adkaa ee udhexeeya kooxaha newcastle united iyo sidoo kale city ayaa ahaa kulankii ugu adkaa city waan ognahay inay tahay koox xoog weyn sidoo kalena sanadkan danaynaysa in ay markii shanaad oo xiriira horyaalka ku guuleysato taako aan la filin ayaa loo dhigay wiilasha beb guardiola kulankaasina wuxuu ahaa kulan nadiga kubadda cagta ee st james bark u ciyaartay ee newcastle united ay dooneysay in mar walba ay hakiso waxaana u suuragalay hamigoodii ahaa inay hakiyaan kooxda kubadda cagta ee manchester city city beb guardiola iyo wiilashiisa waxay u baahnaayeen in ay guuleystaan kulankaasi waayo iyagoo maanka ku haya barbarihii ay la soo galeen kooxda ay xifaaltanka adaga ee sanadihii ugu dambeeyey ee xifaaltamaan ee arsenal marka la fiiriyo nadiga kubadda cagta city barbaraheedana waxaa aada uga faa'iidaystay kooxda kubadda cagta ee la yidhaahda arsenal nadiga kubadda cagta arsenal bandhig qurux badan ayay sameeyeen qaybta koowaad ee ciyaarta walow qaybihii dambe ee kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo leicester city dawacooyinka kooxda lagu naaneyso ay keeneen barbarihii laba iyo labo laakiin waqhtiyadii ugu dambeeyey ayay kooxda kubadda cagta arsenal heleen ku dhowaada laba gool oo ciyaarta ay kaga soo adkaatay guud ahaan emirates stadium afar gooli waxba ugu dambeynna kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo chelsea ayaa guul taariikhi kasoo gaartay dhigeeda nadiga kubadda cagta nadiga chelsea ciyaarahanka la yidhahdo pelmer ayaa kulan ciyaareedka taariikh ka sameeyey isagoona bandhig aada u qurux badan ka sameeyey wiilka nadiga chelsea bandhigiisa waxaa mid qurux badan waxayna u muuqataa nadiga chelsea mid soo laabatay waa mahadsantahay cabdalla armaan man united oo garoonkeeda joogta old trafford baallaha ayaa looga rifay tottenham ayaa ku durdurisay iyadoo saddex gool iyo ibir looga adkaaday kooxda man united xilli xadigoodii bruno fernandes uu qaatay rooso kulankii man united iyo tottenham maxaan ka dhihi karnaa waa mahadsantahay gentleman toddobaadkan kulankii ugu adkaa kubadda cagta waxa uu ahaa kulanka u dhexeeya kooxaha man united iyo tottenham labadooduba waxay doonayeen inay guulaystaan laakiin reer devilis xaaladda hadda kusii adkaanayso weliba qiimeynay samaysay gifmi sports macalimiinta sanadkan laga filan karo in shaqadooda ay waayaan premier leaga waxaa qeyb weyn ka ah oo ku jiro macalinka manchester united ee ericton hag weliba waxa uu kaga jiraa kaalinta koowaad marka loo fiiriyo macalimiinta shaqadooda weyni kara man united gurigooda old travord iyagoo ku ciyaaraya weliba ay ku dhex jiraan toddobaatan iyo shan kun oo taageerayaal ah oo ay inta badan leeyihiin ayaa labaatan iyo afar iskuday lagu sameeyey sidoo kalena waxaa laga haystay boosishankii ugu badnaa kulanka koob iyo toban shuud oo ontaargadahna shabaqooda ayaa lala beegsaday xilli saddex gool looga guulaystay waxaana la oran karaa ciyaarta man united iyo tottenham waxaa dhinac uriday roosihii uu qaatay daqiiqadii afartan iyo labaad ee kulanka bruno fernandes inkastoo gool uu ka horeeyey oo johnson shabaqa uu soo taabsiiyey daqiiqadii saddexaad ee kulanka iyaga oo waqtigan kooxda man united ku jiro kaalinta labiyo tobanaad ee premier leaga toba dhibcood ay leeyihiin siddeed goolaa laga dhaliyey saddex gool oo meenesa lagu leeyahay shan gool oo dhaliyeen weliba lix kulan oo ay ciyaareen redevilis waxay caddaynaysaa inay gebi ahaanba qayb ka ahayn inay u tartamaan premier leaga waa mahadsantiin gabagabada barnaamijka ayaanu joognaa ugu dambeyntii waxaan siinayaa shakra horyaalada xiisaha badan ee kale ah sbein iyo talyaaniga maxaa ka cusub toddobaadkan kulamadiisa dhacay maadow aada u mahadsan tahay haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka sbein toddobaadkan kulamo aada u xiiso badan ayaa laga ciyaaray haddii aan ku bilaabo kooxda barcelona waxay heshay guuldaradii ugu horeysay tan ilaa ay markii horyaalka la bilaabay afar gool iyo laba goola looga adkaaday macalinka lagu magacaabo hansavilig iyadoona markaas sidoo kale macalinka guuldarada mas-uul looga dhigay kadib markii uu keedka dhigay ciyaartooy muhiim ah oo lamin yamaal iyo sidoo kale ravina iyo ciyaartooy kale markaas sidoo kale ee barcelona ay muhiim u ahaayeen sosona ayaa soo afjartay guulihii xiriirka ahaa ee kooxda kubadda cagta ee barcelona maadaama toddobaadkan la ciyaaray kulan aada u xiiso badan oo derby madrid ah ee real madrid iyo atletic madrid ayaa ciyaareen natiijadan waxaa la filayay in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay guul gaarto laakiin kooxda markaas sidoo kale lagu magacaabo atletico madrid waa ay diiday ciyaar kusoo dhammaatay gooligool marka waxay ka dhigan tahay toddobaadkan derbigii wuxuu kusoo dhammaaday gooligool barcelonana muhiim ayayba u aheydba natiijadan maadaama weli hogaamiyaasha ay yihiin horyaalka waddanka talyaaniga natiijooyin kala duwan ayaa laga soo diiwaangelinayaa iyadoo wakhtigan ay tahay kooxda hogaaminayso kooxda napoli waxaa soomaalinimadii yacni sabtida la ciyaaray kulamo dhowra xilli kooxda yuventus iyo inter milanba ay guulaysteen weliba guul soo laabasho ah oo comeback la oran karo ay samaysay kooxda inter milan oo saddex gool iyo laba gool ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee udinesa inter milan oo horyaalkan difaacanayso waxaay ku jirtaa lix kulan oo talyaaniga laga ciyaaray kaalinta afraad kow iyo toban ayay leedahay napoli saddex iyo toban oo waxay ka hooseeyaan laba dhibcood marka la fiiriyo halka yuventusna labaiyo toban dhibcood ay leeyihiin inkastoo saddexdii sane u dambeeyey gebi ahaanba aysan qayb ka ahayn tartamayaasha saxda ah oo labada milan iyo weliba napoli ay ku kala guuleysanayeen waana la arki doonaa natiijooyinka laga soo diiwaangeliyo aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteena isku duban waa mahad cali xidar oo idinkaga tegaya sidaas iyo ila wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay mahadda cali xidir oo xubintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markaana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse ceebmaale jacaylkuyo waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaru eele cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaru yeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade hadal caad ku jiraayo carab dalab labay dilay iyo ciidama allo hadal caad ku jiraayo carab dalab labay dilay iyo ciidama allo caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac laga hayaa maane anigiyo ciyowgu ku cawaysina cara laga hayaa maane anigiyo ciyowgu ku cawaysinaa gantalaha cadceedda yanku caagaa gubyoodo cidlan weheshin muudee
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabanayna baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo
cadowhaygu noqonine maruni calooldaba